alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin qaala alimaam اlbukhaariyu raximah اllah baabu wujuubi salaati اljamaaca salaada jamaacada waajibnimadeeda baabkii ka waramayay kani weeyi wa qaala alxasanu wuxuu yihi xasan waa alxasan اlbasri ataabici اljaliil in manacatu hadday u diido umuhu hooyadii can ilcishaai salaat lcishaa inuu jamaacada ka qeyb galo hadday u diido yacni an yusaliya alcishaaa fi jamaaca fi ljamaacati uu ku tukado shafaqatan turis isaga ay u turhaysa awgeed lam yuichaa hooyadii addeeci maayo oo arrintaa ka yeeli maayo aharkan ama hadalkan xasan اlbasri ee mucallaqa ah isaga oo mawsuula ayaa uu wariyey almarwasi raximah اllahu tacaala biisnaadin صaxiix waxaa la weydiiyey xasan اlbasri nin yasuum yani taطawucan fataamuruhu umuhu an yuftira nin soom sunaa soomay oo hooyadii ay amartay inuu afuro qaala falyufطir walaa qada'a calayhi walahu ajru sawmi wa ajru lbiri wuxuu dhaha iska afuro mar hadduu soomku sunno yahay wax qallaana laguma leh ajarkii soomkii iyo ajarkii biru lwaalideyn labadaba waa helayaa waayo طaacat اlwaalida ama alwaalid waa fardu cayn shay markaa mustaxaba oo sunno ah iyo shay farali haddii ay iska hor yimaadaana sunnaha ayaa laga tegayaa si aanu faralku u dayacmin qiila fatanhaahu an yusaliya alcishaaa fi jamaaca qaala laysa dalika laha hadihi fariida bal ka waran hooyadii baa u diideysa in salaada cishaa-i jamaacada uu la soo tukado marka waa u baqaysaa waxay uga baqaysa bahal iyo bani aadam wuxuu doonayaba ha noqdee wuxuu ihi taa xaq uma laha haadihi fariida salaatu waxa weyaan aljamaaca waa faral weliba dee hadalkiisa waxaa ka muuqata inay tahay fardu cayn marka mar haddii faral ay tahay dee hadduu hooyadii ku adeeco waxay noqonaysaa inuu ku adeecay macsiyo rasuulkuna wuxu uhi laa taacata limakhluuqin bimacsiyati alkhaaliq oo sideedaba makhluuqa waxaa la adeecayaa inta aanay daacadiisu ahayn mid ilaahay lagu caasiyayo ama waalid ha noqdo ama caalim ha noqdo ama xaakim ha noqdee aharkan markaa wuxuu baabka ugu bilaabay alimaam albukhaariyu raximah اllahu tacaala si u muujiyo inuu rajaxayo amaba sida ay la xoog badan tahay in salaatu ljamaaca raggu inay ka qeyb galaan inay tahay fardu cayn waana qowl ka mid a aqwaasha ku jirta mas'alada aymo badanina waa ku tegeen xataa saxaabo badan baa laga soo naqliyaa qowlkaas aimada markaa ku tegey waxaa ka mid ah cataa iyo awsaaci alimaamu axmed xataa jamaaco ka mida muxadisiinta shaaficiyada culimada shaaficiyada ee xadiidka yaqaana ayaa fardulcayn inay tahay ku tegey sida abu thawr iyo ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo iyo ibnu xibbaan iyo bal culimada qaarkood waaba ku xeel dheeraadeen oo waxay yidhaahdeen waa shartun fii sixati salaa oo ninka isagoo masaajidka tegi karaya jamaacada ka qeyb geli karaya aan ka qeyb gelin salaaddiisuba ansixi mayso laga aqbali maayaba daawudu daahiri ayaa ka mida qolooyinka sidaasi ku tegey xadiid marka ay daliishadeenna waa jiraa laa salaata lijaari اlmasjidi ila fi اlmasjid lakiin xadiidkaasi asawaabu fiihi lwaqf inuu mawquuf yahay min kalaami صaxaabi hadalkii صaxaabiga iyo hadalkii rasuulka aanu hayn ayaa raajixa waxaa kaloo ay xujaysteen qolooyinka yihi salaaduba ansixi mayso haddii jamaacada uu ka hadho cudurdaar la-aan waxay idhaahdeen kulu maa wajaba fi اlcibaadati kana sharطa fiiha wax kastoo cibaadada dhexdeeda in la sameeya ay waajib tahay manaa cibaadada shardi buu noqonayaa oo haddii laga taga cibaadada ansixi mayso markaa salaada in jamaaco lagu lagu tukadaa waa waajib waajibkaasi waajibay salaada dhexdeeda waa sharطun fiihaa qofka ka tagaa qof shardi min shuruudi salaad dayacay buu ka mid noqonayaa oo salaadiisu ansixi mayso waxaa markaa nacam culimada yidhi waa waajib aynu usoo noqono waa fardulcaynun laakiin salaadu la-aanteed waa ansaxaysaa adilada marka ay u daliishadeen iyadoo waajiba haddana haddii jamaacada uu ka hadho salaadiisu inay ansaxayso waa arki doonaaye inay fardulcayn tahay oo alrijaalu albaaliquun alcaaqiluuna albaaliquun ragga miyirka qabee qaangaadhka ah inay fardulcayn ku tahay salaatu ljamaaca maxay u deliishadeen deliilka u horeeya waa xadiidkan uu keenay alimaamu albukhaari raximah اllah qaala xadaثana cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbarana malik can abi zinaad can ilacraj can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee taa waxaa laga qaadanayaa jawaasu alxalif min gayri istixlaaf lita'kiidi amrin inuu qofku dhaaran karo oo ilaahay uu ku dhaaran karo iyadoo cidina aanay dhaarsan si hadalka uu sheegayo uu u adkeeyo oo xaqiiqnimadiisa iyo dhabnimadiisa u muujiyo wa fiihi ihbaatu sifati اlyad lilaah ilaahay sifada yad ama gacan laydhaa inuu ku sifaysayay baa laga qaadanaya waana midaan ta khalqiga la mid ahayn ilahay baa hi laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu اlbasiir waxaa kaloo laga qaadanayaa ana alamra biyadi illaah arintu inay ilaahay gacanta ugu jirto wa ana atasarufa fi lkowni lilaahi waxdah maamulka caalamkana ilaahay oo qura ayaa iska leh haddii nebi maxamed oo ah waxa weeyaan sayidu waladi aadam uu leeyay waladii nafsii biyadihi oo naftiisu ilaahay gacanta ay ugu jirta wax kala daayo maxaad u malaynaysaa wax kalena waxaa ku sugan radin fii hada alkalaam la radinayo kula man nacam sarafa shay-a min atasaruf wa tadbiir اlkown ligayr اllah mid kasta oo u leexiyey maamulka iyo daberitaanka caalamkan wax ka mida makhluuq u leexiyey ayaa hadalkani radinuu ku yahy waladii nafsii biyadihi laqad hamamtu waxa aan ku hamiyey an aamura inaan faro bixaabin ay biixdaari xaabin xaabo in la keeno oo fa yuxaba lasoo xaabeeyo waxaa ku hi fa yuxaba ey fa yukasar xaabada la jajabiye oo xaabo markaa dab geli karta laga dhigo uma dabeetana aamura aan faro bisalaati ay binnidaai lisalaati salaaddii in loo eedaamo oo fa yu-adana laha loo eedaamo uma aamura dabeetana aan faro rajulanin oo fa ya-uma annaasa dadka uu tukiyo uma dabeetana ukhaalifu aan u weydaarta ilaa rijaali rag oo uxariqa calayhim aan kusoo gubo iyaga dushooda buyuutahum guryahooda iyagoo guryahooda ku jira in guryahooda ku gubo waladii markaa waxaa gubi gubitaanka lala doonayaa inaanay guryaha ahayn iyaga laftooda ay tahay baa meesha ka muuqata ee guriga sababta loo guba ay tahay in iyaga dabka lala doonayo calayhim ayaana laga qaadanaya fa uxariqa buyuutahum oo qura moodhan rasuulku fa uxariqa calayhim buyuutahum waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtay low yaclamu hadduu ogaan la axaduhu midkood annahu yajidu inuu helaayo carqan laf hilib leh oo samiinan shilis aw mirmaatayni ama uu helaayo laba waxa weeyaan leeb marka mirmaatayn waxaa lagu fasiray laba leeb oo ah leebabka la gano marka la shiishtamayo oo almirmaat macnaheedu waa asihaam alatii kaanuu yarmuunaha waxaa kaloo lagu fasiray inay tahay almirmaat inay tahay maa beyna dilfay shaat min allaxm labada raaf ee neefka adhigaa labada raaf ee neefka adhiga carjooda iyo racada u dhaxaysa marka waxaa laga waramayaa dee dunuwu himmatihi iyo sida adduunyadu ay ugala qiimo badan tahay aakhiro iska dhaaf wax weyn hadduu ka helaye haddii la odhan lahaa labada raaf inta yara hilibe u dhaxaysa halkaa ku taalla ay shilintu ka baxdo riyaha iyo iyo idahaba ayaad helaysaa ee masaajidka kaaloo salaada ka soo qeyb gal macnaa waa iman lahaayeen oo adduunyada ayaa quluubtooda ku weyn aakhirana qiimo lama laha mirmaateynka waxaa kaloo lagu fasiray macnaa laba sahmi oo ah sihaamtan lagu shiishtamo oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa waxay cunaan iyo waxay ku ciyaaraan oo carqan samiina waxay cunaan haddii heli lahaayeen mirmaateen haddaynu dha waa laba sahmi oo ma ama waa laba leebna waxay noqonaysaa dee waxay ku ciyaaraan oo alaklu iyo allahu wallacib ayaa salaada kala qiimo badan inay wax cunaan oo ay iska ciyaaraan oo ay iska baashaalaan oo xasanatayni wanaagsan la shahida alcishaaa salaada cishaaye waa ka soo qeybgeli lahaa marka xadiidkan aimada ku tagtay salaada jamaacadu inay fardulcayn ragga ay ku tahay ayaa xujaystay waxaana marka ay xujaysteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku hamiyey nimanka inuu guryahooda u kusoo gubo walaa shaka rasuulku arrin bannaan mooyaane wax kale inaanu ku haminahayn laa shaka in la naskiyey xukumka a dadka in la gubo laa yucadibu binnaari ilaa rabu naar uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin dee lama naskhin inkaarka markaa shadiidkaa ama diidmada daran iyo zajrinta adag ee la zajriyey ama loo goodiyey qolooyinkaa salaatuljamaca ka hadhaya culimada qaar oo yihi salaatuljamaca waa fardu kifaaya xadiidkani radin buu ku yahy waayo hadday fardulkifaayo tahay dee rasuulka iyo intii masaajidka joogtay baa ku fillaan lahayd oo qoladaa guryahooda ku tukanaya dee guryahooda ku hadhay sabab markaa rasuulku u yidhaahdo waxaan ku hamiyey inaan guryaha ku soo gubo macnaa me meesha may taalleen laakiin waa fardulcayn oo qof fardulcayn ka hadhay ayuunbaa sidan laga yeeli karaa haddii la idhaahdo sooka rasuulkuba calayhi salaatu wasalaam hadduu ka tago masaajidka oo waxa weeyaan uu nimankaa guryahooda uu tago si ugu soo gubo sooka rasuulkuba ka hadhay dee markaa salaatuljamaaca taana ahlicilmigu waxay kaga jawaabeen dee salaatuljamaaca cudurdaaro looga hadhi kara ayaa jira cudurdaarada markaa salaatuljamaaca looga hadhi karo waxaa ka mid a imaamku ama xaakimku dadka salaadaasi ka hadhaya ee guryahooda ama meheradahooda ku jira marka salaada la gelayo ee ay isleeyihiin allaile malaa cidi idiin iman mayso salaadii baa imaamkii iyo dee muslimiinta ay ku mashquulsan yihiin inuu waktigaa uu qaflad uu ku qabto uu weeraraa waxay ka mid tahay cudurdaarada salaatuljamaaca imaamku uu uga hadhi karo waana sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu hamiyey inuu salaada uga hadho qoladaasoo isle salaadii baa lagu jiraa xilligan cid idiin iman mayso in waxa weeyaan khaflad uu ku qabto marka xadiidku waxa uu ka mid yahay adiladaa tusinaysa inay tahay fardulcayn jawaabo badan bay kaga jawaabeen qolooyinka aan salaatuljamaaca aan waajibinahayn oo xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala halkan waxa weeyaan uu taxaayo toban jawaabood oo lagaga jawaabay buu keenaya mid walbana waa ka jawaabayaa waxaana xaafidku markaas u iilanaya qowlka bukhaari oo ah salaatu ljamaaca inay tahay fardulcayn sidaa xadiidku uu tusinayo waxyaaba markaa xadiidkan ay kaga jawaabeenna waxyaaba aan aan xoog badnayn oo aanad akhriyi doontaan tobanka jawaabood iyo tobanka uu ka bixiyey xaafid ibnu xajar iyo aimo kaloo ka horeyso sida ibnu daqiiq ulciid raxmat ullaahi calayhim nacam laa shaka inay ahaayeen dadkaasi dad nifaaq uu ku jiray laakiin nifaaqoodu inuu ahaa nifaaq ictiqaadiya maaha xaqiiqadu waxay ahaayeen muuminiin iimaankoodu uu daciif yahay nifaaqooduna nifaaq camaliya ayuu ahaa waxaana taa caddaynaya yusalluuna fii buyuutihim baa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood oo laa yashhaduuna alcishaa manaa salaada cishaaye baanay kasoo qeyb gelahayn fi ljamaaca uma aatiya qowma yusaluuna fii buyuutihim laysat bihim cila riwaayadda abu daawuud oo aan u tago qowm guryahooda ku tukanaya hadday munaafiqiin ahaan lahayn nifaaq ictiqaadiyana guryahooda kumay tukadeen waayo munaafiqiintu waxa ay tukanayeen in inta la arkayo waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila marka may ahayn munaafiqiin nifaaqan ictiqaadiyan nifaaqii camaliga ahaa oo ah mushaabahat lmunaafiqiin in la shabaho munaafiqiinta ayay ku sifaysnaayeen qof kasta oo iimaankiisu dacfi uu ku jirana inta iimaankiisa ka go-an in leegoo nifaaqabaa ku jirta oo nifaaqu waa qeybsamaa sida kufriga iyo iimaanku labaduba ay u qeybsamaan oo qofka haddii la dhaha nifaaq baa ku jira maha macnaheedu in la leeyahy waa gaaloobo diintii ayuu ka baxay oo nifaaqu wuxuu leeyahay ajzaa iyo qaybo iimaanka ay kulmi karaan oo qofku isagoo muumina uu ku sifoobi karo laakiin dacfuliimaan ayaa calaamad iyo daliilou yahay waxaa ka mid ah adilada ahlucilmigu ay u daliishadeen in salaatu ljamaaca ay tahay fardulcayn qowl اllahi tabaaraka watacaala wida kunta waida kunta fiihim faaqamta lahum الsalaaة faltaqum طaaئifaة minhu macak waa salaat اlkhawf baa laga waramaya haddaad la joogto wakti baqa iyo dagaal oo salaaddii waxa weeyaan aada oogeyso ama loo aqiimo kooxi salaada ha kula tukato maanaa kooxda kalena gaadh ha idinka hayso waxay leeyihin ahlucilmigu waxaa macruufa in salaada waktigaasi khawfka wax fara badan laga bedelay oo takyiir lagu sameeyey xataa hay-atu salaa salaada hay-adeedii iyo iyo waxa weeyaan qaabkeedii haddana maca dalika lama lagama tegin marnaba jamaacadii faltaqum طaa'ifatu minhum macaka marka haddii jamaaco salaada in lagu tukada arrin fudud ay tahay waktigaasi aadka loogu baahanya baqaha iyo dhibaato darani ay jirto ayaa dadka laga dayn lahaa laakiin xaaladda lafteeda ayaa la amray in salaada jamaaca lagu tukado faltaqum طaa'ifatu minhum macaka hada min aqwى اladila adilada u xooga badan ayaa aayaddaasi ay ka mid tahy oo loo deliishado salaat ljamaca inay tahay fardu cayn calى الrijaali اlcuqalaa albaaligiin alcaaqiiliin albaaligiin waxaa ka mida qowluhu tacaalى warkacuu maca araakiciin saluu maca almusaliin weeyi oo jamaacada ayay ishaaraysaa inkastoo daliilkaasi aanu xoog badnayn oo maryam oo gabada oo salaatuljamaaca aanay ku waajibinba ilaahay subxaana wa tacaala sidaasi uu ku yidhi waxaa adilada ka mida xadiidka imaam muslim saxiixiisa uu ku warinayo ninkii indhaala u yimi rasuulka uhi hal tasmacu nidaa qaala nacam qaala faajib falaa ajidu laka ruksa ruksad ku heli maayu rasuulku mar haddaad aadaanka maqlayso waxaa la odhan kara waa nin indhale miyaana cudurdaar lahayn ahlucilmiga qaarkood waxay idhahdeen waa mansuukh oo xadiidkiina soo maraye citbaan ibnu maalik uu rasuulku gurigiisa meel ka mida ugu tukado u asteeyey oo uu ku tukado waktiyada aanu jamaacada tegi karin ayaa nasakhay ahlucilmiga qaarna waxay leeyihin maya waa nin indhala oo haddana imaanshuhu uu suurtagelu yahay oo indhala-aantu sideeda cudurdaaru maaha dad waxaa jira indhala oo haddana waddada uga aqoon badan kuwa indhaha qaba oo masaajidka waxa weeyaan tegi karo wax dhibaata haba yaraatee inay masaajidka tagaan aanay ku haynin markaa ka indhaha le dee masaajidka tegi kara ee dariiqa waxa weeyaan macrifo u leh xataa iyadoo cidiba aanay hagahayn inuu jamaacada ka qeyb galaa inay waajib tahay buu xadiidku tusinayaa bay yidhahdeen xaaladdaas ayaanu rasuulku ibnu ummi maktuum uu ku ogaaday inay suurtagal u tahay inuu jamaacada yimaado isagoo haddana indhala waxaa rasuulku uhi maa min halaaثaة fii qaryaةi laa tuqaamu fiihim الصalaaة fii riwaayaةi aljamaaعة ila اstaxwada عalayhim الshayطaan faعalaykum bاljamaaعة fainamaa yaأkul الذiئbu min اlghanm alqaasiya marka xadiidkana rasuulku wuxuu tilmaamay saddex qof oo qaryo degan oo salaada aan oogahayn haddii la helo in saddexdaasi qof shaydaanku uu qabsaday oo u ka saa'id caleeyey waxa weeyaan shaydaanku kasuu rasuulku leh calaykum biاljamaaca mafhuumkeeda cilmiga ah iyo mafhuumkeeda waxa weeyaan siyaasiga labadaba mafhuumka siyaasiga waxaynu uga jeednaa luzuumu ljamaca macnaheedu waxa weeyaan xaakimka muslimka ee ummadda u taliya in taacatuhu fi lmacruuf la laazimo alkhuruuju caleyh in lagu baxo lala dagaalamana la iska ilaaliyo nacam oo qofka markaa isagu khuruuj sameeye gooni uga baxa in shaydaanku uu duufsanayo waxyaabaha hidaayada lagu helo waxaa ka mid a gaar ahaan waqtu lfitan luzuumu ljamaaca in jamaacat almuslimiin waxa weeyaan la laazimo saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waktigoodii sida muslim warinayo can ibni mascuud radia allahu canhu qofka salaada ka hadha laba midkoodun bay u yaqaaneen qof cudurdaar ka reebay sida qof xanuunsanaya iyo qof nifaaq ka reebay waa kii lahaa cabdullaahi bnu mascuud man sarahu an yalqa allaha gada muؤmina falyuxaafid calى haؤulaaءi الصalawaat xayثu yunaadaa bihin warka jecel beri inuu ilaahay la kulmo isaga oo muumina manaa ha ilaaliyo salaadahaas oo halku ilaaliyo halka looga yeedhayo almasjid walaqad ra'aytunaa wma yatakhalafu canha ila munaafiqu macluumu nifaaq aw mariid waxaan arkayay buu yihi annaga haddaanay saxaabada iyadoo salaada jamaacada aanu ka hadhahayn ilaa qof munaafiqa oo nifaaqiisa la yaqaan farta lagu fiiqo la wada tilmaansado amaba se waxa weeyaan qof mariid oo xanuun ka reebay yani iyo dee acdaarta shabahda cudurdaarada shabaha walaqad kaana rajulu yu'taa bihi yuhaadaa bayna rajulayn xataa yuuqafa fi saf ninka waxaa la keeni jiray iyadoo laba nin ay ku garba jiraan macanaa lugihiisa aanu si caadiya ugu socon karahayn ilaa safka la dhex joojiyo ilى hada اxad balga muxaafadaة صaaaba balagat muxaafadaة الصaxaabة ridwan اllahi عalayhim lisalaati اljamaca saas ayaa salaat اljamaca ay u ilaalin jireen صaxaabadu ridwan اllahi عalayhim marka sida raajixi waa sidaa in salaat اljamaca ragga qaangaadhka ah emiirka qaba ay fardulcayn ku tahay ama musaafiriin ha noqdaan ama muqiimiin ha noqdaan waxaad arkeysaa dad fara badan oo oo musaafiriina oo odhanaya anigu musaafir baan oo hadhow baan tukanaya la salaatuljamaaca qofka musaafirkaa wax ka ridayaa ma jiro hadduu jamac helayo ama jamac muqiimiina ha la tukado ama musaafiriinta laftoodu jamac ha noqdaane salaatuljamaaca qofka musaafirkaa ka dhici mayso waayo ayu daliiloo ridayaa ma jiro adilada caamka salaatu ljamaca waajibinaysana qofka musaafirka ahi waa soo gudagelayaa xadiidkan masaa-isha ku jirta waxaa ka mida ahlucilmigu ay kala soo baxeen taqdiim alwaciidi waatahdiid cala alcuquuba qofka inta aan la ciqaabin in hanjabaad iyo goodi laga horeysiiyo waayo haddii mafsadadu si yar ay ku suuli karto si dhibkeedu yarya hadday ku suuli karto dee dhibaatada adag taasaa lagaga kaaftoomaya ilahayna wuxuu yihi idfac bilatii hiya axsan marka munkaraadka o dhan qofku munkarkii hadduu hadal fudud kaga tegi karo kaasaa lagu odhanaya intaan ka adag la isticmaalin hadday ciqaab iyo tacsiir noqoto xagga imaamka ka imanaysana macnaa ta fudud baa la horeysiinaya oo ta adag waa la dambaysiinaya fiihi jawaasu lcuquubati bilmaal qofka in lagu ciqaabi karo in xoolihiisa la baabiiyo oo lagu tacsiiri karo lagu khasiri karo imaamku uu ku tacsiiri karo ku khasiri karo ayaa laga qaadanaya waayo dee guryahoodu xoolahoodii ba haniye wixii dhex yaalayba oo xariqa calayhim buyuutahum buuri rasuulkuna waxaa laga qaadanaya jawaasu akhdi ljaraa'imi calaa khira dadka jaraa'imta iyo xumaanaha samaynaya in kaflad waxa weeyaan lagu qaban karo waayo waktigii dadku salaatuljamaaca ay gelayeen a islahayn cidiidiin iman mayso waktigaa inuu u tago kafladuu ku qabta ayuu ku hamiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam ahlucilmiga qaarkood xadiidka waxay u daliishadeen qofka salaada ka tagaa inuu yahay kaafir inuu gaal yihi oo waxay idhahdeen haddii waxa weeyaan kii salaatu ljamaaca ka hadhaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku hamiyey inuu gurigiisa uu ku gubo dee kaan tukanahaynba ka waran daliilkaasina daliil xoog badan ma aha marka masaladaa laga hadlayo lannu awalan raggani inay tukanayeen baa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood sidaynu tilmaanay yusaluuna fii buyuutihim fii riwaayati abi daawuud mar labaadkana kama laasimayso qatliga ama dilka waxaan u jeedaa gubista kama laasimayo qatli dil kama laasimayo qofkii marka gurigiisii dab lagu qabto dee inuu iska baktiyo iyo inuu ka cararo labada wax dhici kara weeye oo mutalaasimaan maaha altaxriiq iyo alqatlu haddiiba lagaba soo qaadabo la yidhaahdo dee waa suurtagal inuu ku dhintaana waxaynu leenahay qofka qof kastoo shareecadu ay dil ku xukuntay dee maaha macnaheedu inuu yahay inuu gaal yahay oo dee xaalado qofka muslimkaa shareecadu dil ay ku xukumtaaba waa jiraan nacam qofka taariku salaadkaa salaada ka taga xaalado markaasi la dilayo xaakimku ay tahay inuu dilo laakiin ma gaalnimuu ku dhimanayaa mise islaamnimo culimadu ay isku khilaafeenna dee waa jiraan se raajix haba noqotaba inuu gaalnimo ku dhimanaye waa suurada ama masalada ah haddii taariku salaadkii lasoo joojiyo la dhahdo ama tuko ama waa lagu dilaya fakhtaara alqatla cala asalaa oo dil uu salaaddii ka doorto uha war anuu tukan maayo idila hadalkaasi inaanu iimaan qalbigiisa ku jirin buu calaamad u yahay waayo haddii inuun iimaan qalbigiisa uu ku jiro salaada waxay kalifaysaaba aanay jirin kamuu doorteen dil waayo bani aadamku naftiisa ayuu jeceli caqiida ayaa markaa salaada ka celinaysa caqiida xuma iyo kufri iyo gaalnimo qalbiga ugu jirta waa kufriya xaaladaas oo kale sida raajixa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka salaat ljamaaca ka hadhisteeda ku dhaleecaysan goodigan iyo hanjabaadda noocana loo jeediyey waa ka cudurdaar la-aan ka hadha laysat bihim cilla marka inay cudurdaaro jiraan salaatuljamaaca qofku uga hadhi karo ayaa xadiidka laga qaadanaya dee roobka ayaa ka mida waxaa ka mida qabowga daran qofku isu leeyahy mashaqiyo dhibaata kaasoo gaadhi doonta dabaylaha dhibaatada u geysan kara qofka bani aadamka inuu naftiisa cadowga baqaayo ama bahal ha noqdo ama bani aadam ha noqdee xataa low kaana yakhaafu calaa maalihi xoolihiisa xataa hadduu u baqayo oo si kaloo markaa uu ku ilaalin karaa aanay jirin ilaa an yatakhalafa can salaati اljamaaca xanuunkii ayaa waxa weeyaan saasoo kale ka mida qof buka xanuunsanaya inuu tamriidinayo sida dhakhtar dee qaliin ku jiroo kale ama qof dee xaali xaaladiisu ay liidato qof dul jooga oo aan ka tegi karin wahaakada waxaa ka mida aklu thuumi walbasal inuu qofku toon ama basal ama waxyaabaha raayaxada karihaale uu cuno waa ka hadhaya salaat ljamaaca laakiin hadduu u cunay si uu salaada uga hadho xeelada awgeedu u cunay waa ka hadhayaa salaaddii aafin baanu ku noqonaya mid dembaabe baanu ku noqonaya ka hadhista noocaasi waxaadiidka loo daliishaday imaamka ama cidda ka naa'iba imaamka waxaa looga jeedaa man lahu asulطa alculya fi lbaladi ka awoodda u sarraysa leh ama cidda ka naa'iba ee howlaha u igmaday inay salaatuljamaaca ka hadhi karaan si ay waxa weeyaan dad mujrimiina khaflada ay ugu qabtaan waktigaas oo isla waktigan malaa cidiidiin iman mayso waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday jawaasu imaamati اlmafduul maca wujuudi اlfaadil faamura rajula fayusalii biاnnaas inuu dadka tukin karo mid laga fadli badeeyey kii fadliga badnaa iyadoo inuu tukiya ay suurtagal tahay meelaha macsiyada lagu samaynaya in la icdaamiyo la baabiya culimada qaar u daliishadeen fauxariqa calayhim buyuutahum guryuhu dembi may gelin lakiin maxalu macsiya ayay noqdeen walihaadaaba waxa weeyaan uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fauxariqa calayhim buyuutahum sababta markaa guryaha ugu gubi waayo rasuulku uu uga hadhay maxay tahay arrinkaa uu ku hamiyey riwaayadda nasaa-i waxaa ku timi lowlaa ma fi lbuyuuti min annisaai wasibyaan daana jir lahayn dumarkii caruurta guryaha ku jira laakinaha riwaayat daciifa laakiin riwaayadaasi ma aanay ansixin hadday ansixi lahaydna waxay daliilo noqon lahayd inay dadkaasi dad muslimiina muuminiina ay ahaayeen oo aanay munaafiqiin ahayn baabu fadli salaati اljamaaca salaada jamaacada fadligeeda baabkii ka waramaya kani weeyi marka isma khilaafayaan in la idhaahdo waa waajib waa fardulcayn iyo in la yidhaahdo salaadtu waxa weeyaan aljamaaca fadli bay dheer tahay salaada qofku kelidii uu tukado axaadiidta markaynu akrinayna inaynu masaladaa tilmaami doonaa wa kaana wuxuu ahaa al aswadu wuxuu a aswad ibnu yaziid inakhaci idaa faatathu ljamaacatu jamaacadu markay ka tagto oo laga hor tukado dahaba wuxuu tegi jiray ilaa masjidin aakhara masjid kale ayuu tegi jiray isagoo jamaacada raadinaya marka aharku halka uu daliil uga yahay fadliga salaatu ljamaaca ama uu inaga tusinayaa waa halkee culimada qaarkood waxay yidhaahdeen manaa haddii dee masaajid kale uu raadiyo waxaa ka dhalanaysa inuu dib dhaco sooma oo waktulfadiilihii waa waktiga hore inuu dhaafo marka in salaatuljamaaca fadli weyn ay leedahay oo sida aswad ibnu yaziid nakici u aaminsanaa ayaa ficilkiisu u tusinaya waayo haddaanay fadli weyn lahayn fadligii uu ku heli lahaa inuu salaada fii awali waktihaa tukado kama tageen isagoo jamaaco raadinaya masaajid kale baadi goobaya laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahy maya bukhaari sababta aharkan uu soo arooriyey waa mas'alo kale masaladaas oo ah waxa weeyaan fadliga ku soo arooray axaadiidan soo socota fadliga ku soo arooray xadiidan soo socotee loo sheegay salaatu ljamaaca waa maqsuurun calaa man jamaca fi lmasjidi duuna man jamaca fii beytihi waxaa fadligaa helaya qofka jamaacada masaajidka ku tukada oo haddii jamaacada meesha la doonayaba lagu tukadee fadli laga helayo fadligan soo socda laga helayo xadiidu ay sheegtay dee masaajid kale iskuma kalifeen ama waxa weeyaan dad gurigiisi intuu ku noqdo ayaa halkaasi uu ku jamcin lahaa oo ugu yaraan dee ehelkiisa uu la tukan lahaa dumarkiisa iyo caruurtiisa laakiin fadliga axaadiidani ay sheegtay waxa uu ku gaaban yahay oo aanu dhaafahayn jamaacada lagu tukado almasaajid waana sida uu yihi cabdillaahi ibnu mascuud xaysu yunaadaa bihin halka looga dhawaaqayo qofku ha yimaado ugu yaraan in jamaacada masaajida lagu oogaa inay fardu kifaayo tahay layskuma khilaafsana waxaa laysku khilaafay un haddii jamaacatu lmasjidkii ay jirto jamaaco kale meel aan masaajidka ahayn ma iskaga tukan karaan bukhaarina wuxuu rajaxayaa maya jamaacada fadliga laga helaye la ammaanay waata lagu tukado masaajidka laa shaka jamaacadu meel kastoo lagu tukado inay ka fadli badan tahay salaada qofku kelidii uu tukado laakiin jamaacada fadligan gaarkaa loo sheegay waa ta lagu oogo fi lmasjid wa jaa waa yimi anasun ilaa masjidi masaajid bu yimi qad sulliya fiihi lagu tukaday oo faadana waa eedaamay oo aqaama waa aqiimay sallaa jamaacatan jamaaca ayaanu tukiyey dadkii la socdo ilaa labaatan qof ama labaatan dhalinyari inay la socdeen fa jaa anasun fii naxwi cishiriina min fityaanihi ayaa waxa weeyaan soo aroortay marka qoladaasi ayuu u eedaamo waa qiime oo tukiyey waxaa halkana ku jirta masalada takraaru ljamaaca fi lmasjid alwaaxid masaajid qura jamaaca ma lagu soo celcelin karaa aharkan anas ibnu malik waxay xujaystay culimada ku tegey arrintaasi inay jaa-is tahay oo ay bannaan tahay iyagoo shuruud u dhigay ay ka mid tahay jamaacada lagu soo celcelinaya inaanay ka dhigin ikhtilaaf caqadiya ama madhabiya oo haddii ikhtilaaf caqadiya ay ka dhalatay oo imaamka horeba inuu gaal yahay waa aaminsan yihi walba horta kuwaa gaaladii ha tukadaane salaadeena dib inoogu dhiga gaalo la tukan mayne taasi waa baatil iyadu oma banaana haddaanay dee dhab ahaan aanu imaamku gaal ahayn dhab ahaan hadduu gaal yahay imaamku mushriga dee kaa laguma daba tukan karo bilxaqiiqati ida kaana kaafiran aw mushrikan yani yaquulu aw yafcal aw yactaqidu shirka ka in lagu daba tukada maaha walaa karaamata lahu tacasub madhabiya haddii uu arrintaasi sababayna waa la mid uu leeya bal qoladaa shaaficiyada horta ha ka baxaane inagu waxaynu nahay maalikiyeynu ama xanafiyeynu nahay horta inoo kaadiya marka iyaga jamaacadooda dhamaystaan baynu mid kale inagu samaysan doonaa oo tacasubka madhabiga waxyaabaha uu sababay waxaa ka mid a dadka muqalidadaa in laga dhaadhiciyey inaan waxa weeyaan salaadu aanay ku ansax ahayn nimaydaan isku madhab ahayn dabadi dad ku daba tukato kutubta markaa shaaficiyadana wax taa u eegi waa ku qoran yihi oo xataa cumdatu saaliga ibnu naqiib ilmasri waxyaabaa uu sheegaya markuu baab baabka imaamada waxaa ka mid a wuxuu odhanayaa ninaan shaafici ahayn salaadda waa kuugu daba ansaxaysa ninaan shaafici ahayn haddaad ku daba tukato salaadaada waa ansaxaysaa laakiin goormay ansaxaysaa waa haddaad ogaato wax adigu aada waajib u aragto ama shaaficiyadu waajib ay u arkaan inaanu ka tegin waxay shaaficiyadu waajib u arkaan hadduu ka tago imaamkaasi salaaddu kuugu daba ansixi mayso marka macnaheedu taa hadalkaasi muxuu daaran yahay ama uu xambaarsan yahi qof aad salaada masaa-isheedoo dhan isku madhab ka tihiin mooyaane qof kale ha ku daba tukanin taasina waa qowl baaila weeyi oo xataa saxaabatu rasuuli illahi ridwaan ullahi caleyh masaa-isha salaada dee qaar fara badan bay isku khilaafeen haddana waa isku daba tukan jireen oo qofna muu raadsan jirin qofay isku madhabun ka yihiin masaa-isha waxa weeyaan salaada rasuulkuna wuxuu yihi yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhطأuu falakum calayhim macnaa aimadu way idin tukinayaan haddii si saxoo dhamaystiran ay idin tukiyaan iyaga iyo idinkuba ajarka waad leedih haddii ay wax khaldaanna idinkoo ma'muumiin tahay ajarkiina waad leedihiin iyaga ayaa waxa weeyaan dembiga le falakum wa calayhim ayuu uhi rasuulku calayh الsalaatu wasalaam marka imaamka waxay noqonaysaa masaaisha khilaafiga ee culimadu ay isku khilaafeen walow raajix iyo marjuuxba ha lahaataba haba kale xoog badnaatee oo qowl ka mida adiga ha kula xoog badnaadee macnaa alcibratu waa bisalaatika laa bisalaati alimaam marka laga waramayo masaaishaas fiqiga ah ee khilaafiga ah yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum hadduu salaadaada un ilaasho hadduu isagu wax khaldo ilaahay baa subxana wa tacaala isaga weydiinaya haddii imaamkii tusaale ahaan uu ku tegsan yahay hilibka geela oo la cunaa inaanu jebin weysada aduna aad ku tagsan tahay inuu jebiyo hortaada hilib geel uu ku cunay ma ku daba tukanaysa mase ku daba tukan maysa ya waad ku daba tukanaysa leanna waxa weeyaan salaadiisa isagu wuxuu arkaa inay sidan sax ku tahay masaladuna waa masalo ahlucilmigu dee ay isku khilaafeen marka waxaad ku odhanaysaa salaadaadu imika waa saxiix hadduu kuhahdo ba salaadayda aan tukaday ma saxiix ba mise waa baail waxaa lena salaadaadu waa saxiix marka la eego sida adigu aada aaminsan tahay ee kula xoog badnaataad ka diin dhiganayso laakiin anigu haddaan saadaa u tukan lahaa baail bay iga noqon lahay anigu waxaan aaminsanay inuu yahay naaqid min nawaaqid alwudu taasi waa tusaale un marka masaa-isha la ysku khilaafsan yahay imaamka lagaga tegi maayo waa lagu daba tukanaya masalada marka haddaynu usoo noqono wallahu aclam waxaad moodaa se raajixi inay tahay haddaanay masaa-ishaasi jirin ikhtilaafka caqadiga ama tacasubka madhabigii in waxa weeyaan dadkii dee soo habsaamay ay jamaaca haddii masaajidka yimaadaan inay jamac ay u tukan karaan waana sidaa uu sameeyey anas bnu malik min aqwal adila calaa haadaana waxaa ka mid a adilada u xooga badan xadiidkii rasuulku uu lahaa ninkii masaajidka soo galay iyadoo jamaacadii hore la dhameeyey alaa rajulun yatasadaqu calaa haada war ninka ayaa ku sadaqadaysanaya ninkaa ayaa ku sadaqadaysanaya oo bimacnaa jamac uga dhigaayo salaadiisa oo la tukanayo si ay jamac ugu noqoto haddii la idhaahdo dee ninka ayuunbaa faral tukanayey oo kan kale la tukanayay sunna ayuu tukanayey waxaanu leenahay hada laa yuhimunaa in faral ay wada tukanayaan iyo inay qaarna faral tukanayaan qaarna sunno tukanayaan jamaacada labaad lakin alamru muhim waxa weeye hal takararat aljamaca fi lmasjid am laa jamaaca labaad masaajidka ma ka dhacday mise kamay dhicin xadiidkuna taa dee si cad ayuu ayay inoo tusinayaan calaa kuli xaal masaladan oo ah takarur jamaacaat fi lmasjid alwaaxid weliba marka aan tacasub caqadiya ama madhabiya aanay ku binaysnayn ayaa culimada badankoodu ay ku tegeen inaanay banaanayn waxaa kaloo culimadu ay ku tegeen oo kutubta fiqiga ku wada xusan tacadud uljumac bigayri xaaja inaanay banaanayn in iyadoo masaajidkii hore jumca lagu tukanayo dadka uu ku filan yahay in mid kale waxa weeyaan jumcaha laga oogaa inaanay banaanayn waayo kaa kale muxuu soo kordhinayaa tafriiq jamaacadii hore u kala tafriiqiya un bal maxillo iyo xaafad masaajid uu ka dhisan yahay dadka ku filan in mid kale laga dhisay diidinidhan kaa kale masjidu diraar buu noqonaya markaa bal ahlucilmigu siday ugu dadaalayaan baleeg jamcu lkelima ummadda kelmadeedu inay midaysnaato oo xataa cibaadadii iyadoo ujeeddo kaleba aanay ku jirin in lagu qaybsamo oo lagu kala jabo saas ayaa ahlulcilmigu waxa weeyaan ay u diideen oo xataa yidhahdeen labada masjid ee jumcaha lagu wada oogayo ka salaada horgala mooyaane ka kale jumcihiisu ansixiba maayoba kulta fiqiga qaarkood waxa weyaan sidaasi ay mansuus ku tahay oo ay ku caddahay qaala xadaanaa cabdاllaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maliku marka calaa kuli xaal iminka aharkan bukhaari wuxuu u keenay masalada ku saabsan in anas ibnu malik iyadoo jamaacadii hore ay dhaaftay haddana uu sameeyey jamaaco kale weliba fi lmasjid marka fadlu jamaaca ayuu raadinayey qaala xadaanaa cabdاllaahi bnu yuusuf qaala akhbaranaa maliku can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu ihi salaatu ljamaca salaada jamaca lagu tukadaa tafdulu waa ka fadli badan tahay oo waa dheertay salaata alfaddi ay salaata almunfarid salaada qofku kelidii uu tukado bisabcin wa cishiriina daraja toddobiyo labaatan darajo ayay dheertay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf qaala akhbarana leyth qaala xadaanii ibn lhaad can cabdillaahi bni khabaab can abi saciidin اlkhudri anhu samica wuxuu maqlay annabiya salى اllahu alayh wasalam oo yaquulu la salaatu ljamaacati salaada jamaacadu tafdulu waa dheer tahay salaata alfaddi salaada qofku kelidii uu tukado bikhamsin wa cishiriina daraja shan iyo labaatan darajo ayay dheer tahay labada markaa xadiidbana waa ansaxeen sabca wa cishiriin iyo khamsa wa cishiriin daraja waxaa kaloo ansaxday bidca wa cishiriin dhowr iyo labaatan waana dee cadad mubhama kaasi oo cadadkan muxadadkee la cayimay isma diidayaana waxaa la odhan karaa cadadkan riwaayaadkan lagu cayimay ayuun baa la ibhaamiyey oo si aan caddayn loo sheegay marka la yidhi dhowr iyo labaatan marka maxaa looga jeedaa daraja juz-an ayaa riwaayaadka qaarkoodna ku timi waxaa looga jeeda waxay noo caddaysay riwaayadda muslim oo rasuulku caleyh afdal salaati watasliim wuxuu yihi salaaة اjamacati tacdilu hamsa وacishiriina min salaaة اlfaddi salaada qofku uu jamaaco ku tukadaa waxay u dhigantaa shan iyo labaatan salaadood oo kelidii uu tukaday markaa hamsa وacishiriina daraja macnaheed waa maxay salaadaasaa shan iyo labaatan salaadood udhigmaysa wey sabca وacishiriina darajana waa saas oo kale salaaة maca اlimaami afضal min khamsi وacishiriina salaaةa yusaliiha waxdah salaad uu qofku imaamka la tukado manaa jamaacada uu ka soo qayb galo ayaa ka fadli badan toddoba iyo labaatan salaadood oo kelidii uu tukado induruu ilaa hada alfadli acamiim alcadiim fadligaasi intuu leegi balayga toddoba iyo labaatan salaadood bay ka fadli badan tahay salaadii aada la tukatay manaa imaamka aad la tukatay toddoba iyo labaatan aad kelidaa tukato oo anaad imaam waxa weeyaan aanad la tukan see laysu waafajinayaa toddoba iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka ahlulcilmiga qaarkood waxay dhahan cadadku ama tiradu mafhuumo laha oo marka toddobiyo labaatan la sheegay ama shan iyo labaatanba la sheegay fadli intaa ka badan inaan laga helahayn bimacnaa ma aha macnuhu oo lagama fahmayo shan iyo labaatan wax ka badan ama toddobiyo labatan wax ka badan laga heli maayo laga fahmi maayo ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhahen markii hore rasuulka waxaa loo waxyooday shan iyo labaatanka ayaa loo waxyooday kadib baa loo sheegay toddobiyo labaatan wadaka fadl اllah ilaahayna fadligiisa waktigu doonuu ziyaadiyaa cidduu doonana wuu u ziyaadiya intuu markii hore ka dhigay shan iyo labaatan inuu haddana siyaadiyo toddobiyo labaatan uu ka dhigo wax diidayaama jiro alcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen ma waa calaa xasab almusaliin dadka tukanaya marka la eego yanaa salaada qaabkay u tukadeen inay salaaddii nebiga waafaqsanta iyo khushuucdooda ayaa kuwii jamaacada ku tukanaya laftoodu kala darajo badnaanayo midna labadii isku xigay midna shan iyo labaatan uu ka helaya shan iyo labaatan salaadood ay udhigmaysaa salaada jamaacada la tukaday midna ay u dhigmaysaa toddoba iyo labaatan salaadood ay u dhigmaysaa marka shan iyo labaatankan darajo ama toddobiyo labaatankan ayaa xaafid ibnu xajar uu tirinaya oo muxuu toddobiyo labaatan ku dheeraaday ama shan iyo labaatan ku dheeraaday toddoba iyo labaatan arimood buu markaa sheegaya xaafidku ama shan iyo labaatan arimood oo qofka jamaacada la tukada uu dheer yahay qofka waxa weeyaan gurigiisa ama kelidii tukanayo soo bixitaanka masaajidka uu soo baxay ka bilow ijaabat lmuadin hadday dhacdo oo yimaado muadinkiio eedaamaya inuu waxa weeyaan ka daba yidhaahdo alfaad aladaan waxaa ka mid a intidaarka sugista uu sugayo salaadii oo iyaduna fadli weyn leh hadduu sii fadhiyo halkii waxa weyaan uu ku tukaday salaada iyadana fadli weyn baa loo sheegay se hore inoo soo martay wahaakada imaamkan uu ku daba tukanayo jamaca waxyaabo aada u fara badan oo fadaa'ilah oo shan iyo labaatan uu gaadhsiinaya xaafid ibn xajar raximah allahu tacaala uu tirinaya قال xdثna موسى بن اسmاعيل qال xdثna cبدالواxد وبن زiyاد qال xdثna الأعmش سلyمان بن مهrان qال smعtu abا صالح oo yqul leh samictu waxaan maqlay abا هurيra oo yqulu leh qاla رasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم xadيiث baynaan akrin m صلاaة الرaجuل ninka salaadiisu fi اljamاcaةi uu ku tukado تضacafu waxaa laga laban laabaya la dheeraysiinaya calaa salaati ay tufadal calaa salaati salaadiisa fii beyti uu ku tukado gurigiisa wa fii suuqiyata suuqiisa uu ku tukado khamsan wa cishiriina dicfan shan iyo labaatan jeer ayaa la dheeraysiinaya shan iyo labaatan salaadood oo gurigiisa ama suuqiisa uu ku tukaday bay u dhigantaa taa uu jamaacada la tukaday wadalika arrinkaasina wuxuu ku dhacay maxay tahi sababta derajada intaa laga u dheertay annahu idaa tawadaca hadduu weysaysto markuu weysaysto faaxsana alwuduu'a weysada uu wanaajiyo uma dabeetana kharaja uu soo baxo ila lmasjidi laa yukriju iyadoo aanay saarahayn ila salaatu salaad mooyaane wax kale bimacnaa uu yahay qof mukhlisa oo saxiixu niya ah wax kale aan bixitaanka aan uga jeedin lam yakhtu ma qaado khaطwatan tallaabo ilaa hadduu qaadana ruficat lahu waxaa isaga kor loogu qaadaa biha sababteeda darajatun waxuta waxaa laga tirtiraa canhu isaga biha sababteeda khaiatun dembi manaa waa alkhawa alwaaxida axaadiidka qaarkood waxaa ku soo aroortay labadiisa waxa weeyaan tallaabo in midna derajo kor loogu qaado midna dembi lagaga dhaafo lakiin xadiidkan iyo xadiid kale waxay ku cadday tallaabada qura inuu labadaba ku helayo wa hada fadl اllahi subxana wa tacaala alkhawa alwaaxida in rafcu daraja iyo xatu lkhai'a labadaba uu ku helayo marka ninba ninkii uu ka guri fogaa waa ka tallaabo badnaanaya fadliga noocaasa waa dheeraanaya walihaada baa rasuulku reer bani salima uu ku yihi sida inoo iman doonta bani salima diyaarakum tuktaba athaarukum sida insha allahu tacala aynu arki doono faida salaa markuu tukado lam tazal ilmalaa'ikatu malaa'igtu kama suusha tusalii calayhi inay u ducayso maadaama fii musalaa halkii uu ku tukaday intuu joogo musaliisu wuxuu xaqiiqo ku yahay bartii uu fadhiyey ee uu ku tukaday buqcadii masaajidka uu ka joogay laakiin wuxuu shamaysanaya sida saxiixa horena inoo soo martay masaajidka oo dhan oo inta masaajidkii uu joogo musalihiisii weli waa jooga allahuma salli caleyhi bay odhanayaan ilaahay ku salli bimacnaa ammaan allahuma arxamu ilahay u naxariiso oo asalaatu iyo alraxma waa kala duwan yihiin wlihada salaaة اllahi calى nabiyihi mujarad raxma maha wa hanaaءu calayh fi lmala lacla waa xagga sare inuu ka ammaano ilaahay ammaantaasina de waa raxmad iyo dheeraad oo asalaatu ayaa ablo min araxma salaa ayaa ka macno ballaadhan oo ka xeel dheer raxmadda sheegista markaa halkan lagu wada sheegay allahuma sali aleyh allahuma arxamuna waxay tusinaysaa inay kala duwan yihiin waayo waxa weeyaan nacam asalku waa inay kala duwan yihiin qur-aankuna ooba isku cadfayba ulaaئika calayhim salawaat min rabihim waraxma asalkuna waxa weeye caطafku alcaطfu inuu faaidiye mugaayara kala duwanaasho kala duwanaashu noocu yahayba walaa yazaalu ka suuli maayo axadukum midkiin fii salaati salaad kama suulayo man tadara salaata intuu salaada sugayo maxaa looga jeedaa ismaaciil ya ismaaciil mad seexat aye walaa yazaalu axadukum fii salaati man tadara salaata ismaaciil kaasaan ujeeda ismaaciil baa laguha adiga haye marka ma hadli karo waxba ma cuni karo xaguu kala mid yahay qofka tukanaya xagga ajarka iyo iyo axkaamta qaarkeed oo inuu iska ilaaliyo waxa weeyaan cabadka ciyaar iyo dheeldheel iyo xarakaad iyo dhaqdhaqaaq aanu aanu u baahnayn waayo marka xadiidkanna waxa uu tusinayaa fadliga ay salaatu ljamaaca leedahay iyo fadliga asbaabta lagu helay wax ka mid a oo uu ka mid yahay alkhuruuj min almanzil bixitaan guriga uu ka soo baxay oo tallaabooyinkiisii la qoraayo malaa'igta waxa weeyaan u ducaynaysa intuu salaaddii sugaayo inuu mid tukanayo uu la ajar yahay marka meelihii ama asbaabtii salaada jamaacadu ay fadliga u dheeraatay salaat lfard ayaa xadiidkani wax ka mida waxa weeyaan uu tilmaamay waxaa haddaba la isweydiin karaa axaadiidan lafteeda waxaa daliishadey culimada yihi salaat ljamaca waajib ma aha waxaan salaat ljamaca tafdul salaat alfardi bisabcin bisabcin wacishiriina daraja xadiid kale bikhamsin wacishiriina daraja haddii salaat ljamaaca ay waajib tahay dee fadli looma sheegeen salaatulfardiga salaadda qofku kelidii uu tukado oo imika fadliga waa wadaagaan weya macnaheedu salaadda uu kelidii tukado iyo ta jamaacada uu ku tukadaa laakiin ta uu jamaacada ku tukadaa toddobiyo labaatan ama shan iyo labaatan dheer ta uu kelidii tukado de markaa taasi waxay tusinaysaa salaaddii fardigu inay ansaxaysa lafteeda waxa le nacam inay ansaxaysa ayaa ay tusinaysaa waxaa xadiidan radinay ku ta qolooyinka yidhi qofku hadduu kelidii tukado jamaacada uu ka hadho oo arrintaasi uu ku dambaabo salaaddiiba ka ansixi maysaba oo salaaddu inay ka ansaxayso qofka maca alifmi isagoo ku dambaabay takhallufka iyo hadhistaa jamaacadii uu ka hadhay ayaa xadiidani daliiluta mar haddii fadliga loo sheegayba laakiin daliilumaha salaatuljamaca inaanu waajib ahayn waayo shayga waajibka sheegista fadli loo sheegaa waajibnimadiisi meesha ka saari mayso shaygu isagoo waajiba haddii fadli loo sheego maaha macneheedu in waajibnimadiisi meesha ay ka baxayso salaat ljamaacati tafdul salaat alfardi bisabcin wacishiriina daraja in shayga waxa weeyaan faralka ahi fadliga uu shay kale dheeriyo la sheegaa faralnimadiisii meesha waxa weeyaan ka saari mayso qur'aanka iyo sunnada labada waa ku badan tahay amhilana waa u sheegay sheekhu lalbaniyu raximah llahu tacaala kitaabkiisa la idhaha tamaam lmina marka masaladan lafteeda aynu tilmaanay uu ka jawaabayo salaadda markaa qofku uu ku tukado gurigiisa ama uu ku tukado suuqiisa haddii iyada lafteeda uu jamac ku tukado waa ka fadli badan tahay haddii kelidii uu tukado hadduu kelidii gurigiisa ku tukada hadduu jamc ku tukado waa kala fadli badan tahay laakiin fadliga uu ka helayo jamaacada gurigiisa uu ku tukaday ama suuqiisu marnaba uma dhigmayo fadliga uu ka helayo jamaacada masaajidka waayo ta uu gurigiisa ku tukado iyo ta suuqa uu ku tukadaa xagga fadliga ma isku midbaa waa maya waxay wadaagaanuun mafduuliyada in labadaba laga fadli badan yahayo dee ta masaajidka lagu tukadaa ay ka fadli badan tahay laakiin inay iyagu siman yihiin maaha macnaheedu oo ta gurigiisa uu ku tukado ayaa ka fadli badan ta suuqa uu ku tukado ta gurigiisa uu ku tukadaa ka fadli badan ta suuqa uu ku tukado limaada lannahu suuqu waxa weeyaan sa uu rasuulku sheegay calayh isalaatu wasalaam waa abqad albiqaac ila allah waa dhulka meelaha ilaahay uu necab yahay weeye ma ahana inuu ilaahay dhulka sidiisa u nacayo dee waxa lagu samaynayo ayaa nacaybkaas sabab u ah oo been oo aflagaado oo macaasi oo khiyaamo oo khadiica oo dhaar waxa weeyaan aan jirin waxaasi ayaa suuqa ka dhigay meelaha ilaahay subxaana watacaala dhulkiisa uu u necab yahay waana meesha fiiha baada shaytaan wafarak buri rasuulku halkaasuu shaydaanku ku beedeeyey oo uu kuna dilaacsaday beedkiisii macnaa hawsha shaydaanku aada bay uga socotaa suuqa iyo shaqadiisu hawlweyn buu ka hayaa dadku waanu shaqaynaynaa un bay leeyihin o waa xiiqsan yihiinoo hawl kale inay meesha ka socotona badankoodu warkama hayaan ma u xusno waana makaan alghafla suuqu walihaada qofku waa inaanu isku ilaabin rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu diiday qofka u horeeye gelaya inuu noqdo qofka muslimkii suuqa ha uguu soo horeyn suuqa ha uguna dambeyn ninkaas suuqa ugu soo horeeyey marka dambena ka u dambeeye ka baxa noqday laa shaka in khaflatuhu akar min khaflati gayrihi ana suuqa waxa yaala maa yushkilu linsaan waxa qofka mashquuliya ayaa suuqa yaal oo intaa wax uu iibinaayo ama wuxuu iibsanayo inta badan waxa weeyaan hadalkiisa dikr اllahi subxana wa tacaala kuma jiro cibaado kale oo dee camaliya inuu haleelaana waaba yar tahayba dee dadka ugu fiican waa dadkaa salaada faralka ka soo gaadhaya taasina markaa waxay tusinaysaa in qofka muslimka looma diidana suuqa inuu ka shaqaysto saxaabadu waa ka shaqaysan jireene laakiin waa inuu calaa xadar ahaado waa inuu digtooni ku jiro oo kaflada uu iska ilaaliyo asbaabta ilaahay suuqa iyo ehelkiisa uu ku nacay waa in qofka muslimka waxa weya inuu ka digtoonaado uu iska ilaaliyo baabu fadli salaati اfajri salaada subax fadligeeda baabi ka waramayo fi jamaacati fii jamaacatin marka jamaaco lagu tukado oo salaadahan faralkaa marka jamaaco lagu tukado fadli weyn bay leeyihin haddana iyaga laftoodii baa sii kala fadli badan oo salaad subaxoo jamac lagu tukaday iyo salaad duhuroo jamc lagu tukaday isku fadli maaha iyadoo labadaba jamc lagu tukaday qala xadaثna abulyamaan qala akhbarana shucayb can الzuhri qala akhbaranii saciid ibn اmusayib wabu slma ibn cabdiraxman ana aba hurayraa qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam oo yaquulu leh tafdulu waxay dheertay salaat اljamiic salaada jamacu salaata axadikum salaada midkiin waxdahu isagoo kelidii uu tukado bikhamsin wa cishiriina juz-an shan iyo labaatan qeybood yani shan iyo labaatan salaadood bay u dhigantay wa tajtamicu waa kulantaa malaa'ikatu leyli baa kulantay oo malaa'ikatu nahaar fii salaati اlfajri bay ku kulmaan marka taasi waa asbaabta salaat اlfajri ay uga fadli badan tahay salaadaha kale uma yaquulu abu hureyra faqra akhriya in shitum haddaad doontaan ina qur'aana alfajri qur'aana alfajrina salaat اlfajri baa looga jeeda waxaana qur-aan loogu magacaabay manaa qiraaada ayaa la dheereeya kaana mashhuuda cidda soo xaadiraysa imanaysaana waa almalaaika oo rasuulkaa yihi waxaa kulanta malaaikatu alleyli wa malaaikatu nahaar masaladaasina hore ayay noo soo martay marka salaada subax haddii jamc lagu salaadaha haddii jamc lagu tukado fadligooda lasoo sheegay soo maaha salaada subaxna waxay dheertay inay malaaigta habeenkii iyo malaaigta maalintii ay ku kulmaan waxaa kaloo ay dheer tahay salaadan subax mashaqada iyo dhibaatada qofku uu kala kulmayo ka qeybgalkeeda ayaa ka weyn mashaqada kuwa kale uu kala kulmayo dhinac haddii laga eego dee madowgii bay la wadaagtaa salaada cishaay haddaanay kaba sii daraynba nacam dhinac kale haddii laga eegana dee hurdadii oo qofka bani aadamkii uu macaansanayo ku raaxaysanaya ayuu ka kacaya marka waxyaabahaas ayaa fadliga dheeraadka u yeelay walihada baa rasuulku u yihi alayh الsalatu asalaam bashir almashaaئina fi الظulm ilى الsalaaةi bالnuuri taami ywma اlqiyaama rawahu tirmidi kuwa waktiga madowga xagga salaada u soconaya waxaad ugu bushaaraysaa nuur dhamaystiran oo ay heli doonaan ywma اlqiyaama qaala shucayb xadaثanii naaficu can cabdilahi bni cumar qaala tafdulhaa waxay dheertay bisabci وعishiriina daraja hore ayaa xadiidka ibni cumar inoo soo maray qال xdثna cmر بن xbsi qال xdثna abي qال xdثna اأعmش qال smictu sاlma qال smictu waxaan mqlay um darda wa um darda الصqrى weeye alwusaabiya reer ymaneed ba ahayd oo min wusaab oo um darda alkubrى baa jirto صaxaabiyad ahayd oo iyadu aanay soo gaadhin salim iyo raggaas oo tqul wadkla calaya waxaa isoo galay abudarda faqihad baanay ahayd bukhaarي wuxuu odhan doonaa kaana tusalli kamaa yusalli rijaal kaanat faqiiha siday raggu u tukadaan bay u tukan jirtayo gabadh faqiihadana way ahayd waa taabiciyad markaa iyadu saxaabiyad maaha umudarda asuqraa wa huwa muqdabun isagoo cadhaysana mid laga cadhaysiiyeya faqultu waxaan idhi maa aqdabaka maxaa kaa cadhaysiiye faqaala wuxu uhi wallahi baan ku dhaartay ma acrifu garan maayo min ummati muxamedin ee min amri ummati muxamedin sala allahu caleyh wasalam ummadda nebi maxamed arrinkooda ka fahmi maayo shay-an shay yacnaa sidiisii loo ilaaliyo sidiisii ah uu ahaa waktigii rasuulka ilaa anahum yusaluuna jamiican inay jamaaco ku tukanayaan mooyaane ya subxaana allah manaa ummaddan shay waktigii rasuulka sidii uu ahaa loo ilaaliyo oo aniga i muuqdaa ma jiro ilaa inay jamaaco ay ku tukanayaan mooyan anas bin malikna waa tiina soo martay nui shay waktigii rasuulka jiray oo sidiisii aad u ilaalinaysaan anuu maba arkaba s salaada ya aba xamza markaasuu yihi waqad sanactum fiiha ma sanactum tusaluuna aduhra cinda almaqrib salaadiiba salaada bad qabtaa xaggay joogtaa sidii nebiga aad u tukanaysa so idinkan iyana siaad u gasheen ay muuqato duhurkii baad maqribka tukanaysaan agtiisa waktigii reer binu umaye salaada ay waktigeeda ay ka saari jireen marka maha macnaheedu dee ummaddu inay gaalowdo wixii nebigu uu samayn jire o dhan ay ka tagtaye anaa shay sidiisii ummadoo dham ee u wada mana aha in ummadda laga waayo qof sidiisii u ilaalinaya walaa shaka ummadda waa laga helaya laa tazaalu طaa'ifat min ummati calى alxaqi ظaahiriin laakiin jamaacaة اlmuslimiin waxay ahaayeen waktigii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam kuwo shay walba sida rasuulku uu u sameeye ama uu yidhi u ilaaliya ti baa meesha ka baxday mar kastoo waktigii rasuulka laga sii fogaado cilmigiina waa sii yaraanayaa camalka laftiisana waa sii yaraanayaa bidaciina waa fara badanayaan iyo mukhaalafadii marka calaa kuli xaal in salaada jamca lagu tukadaa inay fadli leedahay oo xadiidku ina tusiyey oo waxyaabihii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu ilaalin jiray ay ka mid tahay saa ogeed buri ilaa anahum yusaluuna jamiica nacam marka salaada subaxna dee salaadaha jamacaha haddii lagu tukado fadliga leh ee weliba ugu fadliga badan weeye taa hore ayaynu ishaaray oo xadiid kasta oo tilmaamaya fadliga jamaacadu ay leedahay fadliga salaada subaxna waa sheegaya nacam iyo weliba dheeraad ay ka leedahay salaadaha kale qala xadaثna mحamed بن اclى qala xadaثna abu usama can burayd bn cabd لlahi can abi burda can abi musa qala qala الnabiyu salى الlahu عalيh waslm acdam الnaas dadka waxa ugu weyn ajran xagga ajarka fi salaati salaada uu ka helayo abcadumkooda ugu fog faabcadumkooda ugu fog mamshan xagga socodka kooda macnaa ugu socod badane meel fog ka imanaya waladii ka yantadiru salaata salaada sugaya xataa yusaliiha ilaa uu tukado maca alimaami ayaa acdamu weyn ajran xagga ajarka min aladii ka yusalii tukanaya uma dabeetana yanaamu seexanaya marka xadiidkana masaa'il baa ku jirta in sha allah dersiga berri baynu ku sheegay wallahu aclam sala allah calaa nabiyina moxamed